الحمd للh رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إلا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه وsلم تسليما kaثيirا waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka waramayey shuruuda salaada waxa uu sheegay sheekhu raximah الlahu taعaalى qofka tukanaya waajib inay ku tahay in uu daahiriyo maradiisa iyo jidhkiisa iyo meesha uu ku tukanayo oo uu ka daahiriyo najaasaadka waxaa kaloo uu sheegay satru cawratihi cawradiisa inuu asturaano waajib inay ku tahay waynu sheegnay labadaa shardi adiladooda markuu ka warramayay satru lcawra ayaa waxaa sheekhu raximah llahu tacaala uu raaciyey siyaabo ama qaabab shareecadu ay diiday dharka in loo xidho sida ijtimaalu samaa iyo asadlu waxaynu markaa ku dhex jirnay kayfiyaadka ama qaababkaa shareecadu ay diiday in loo xidho dharka wuxuu yihi sheekhu walaa yusbilu isbaaliyo oo bimacnaa uma banaana inuu isbaal sameeyo isbaalkuna waa an yajcala arajulu thawbahu taxta kacbay waa inuu ninku ka dhigo maradiisa ama ha noqoto khamiis ama izaar gunti ama surwaal mid ka hooseysa labada kuraamood darsiga hore ayaynu ku sheegnay adilada arrintaasi tilmaamaysa iyo inaan la shardiyin inuu u jiidaayo khuyala kibir iyo isla weyne awgeed inuu u jiidaya inaanay shardi ahayn oo laba xukun oo kala duwan ay yihiin oo sababtooda iyo xukunkooduba ay kala duwan yihiin waxaana culimada usuul fiqigu ay yidhaahdaan almuطlaqu wاlmuqayadu ida اkhtalafa fi اlxukmi wالsabab lam yuxmel axaduhuma calى اlآkhar haddii muطlaqa iyo muqayadku daliilka muطlaqa ah ee shardi ama sifa aan xukumka raacin iyo ka muqayadkae shardi ama sifa raaciyey haddii sababta xukumka iyo xukumka laftiisaba ay ku kala duwan yihiin midkoodka kale laguma fasiro mid waliba goonidiisa ayuu u madax banaanaanayaa oo waajib ay tahay in loogu camal falo halkan sababta waa ku kala duwan yihiinoo mid sababtiisu waa jaclu lizaari taxta alkacbeyn waa inuu ka dhigo guntigiisa ama maradiisa mid kuraamaa ka hooseysa midna sababtiisu waa jaru thawbi khuyalaa waa inuu u jiido isla weyni iyo kibir iyo isqaadqaad awgeed xukumkana waa ku kala duwan yihin oo mid xukumkiisa waa fi nnaari ayuun baa la yidhi bas maa asfala min alkacbeyni min alizaari fa fi nnaar midna xukumkiisa intaa waa laga adkeeyey walaa yandur allahu ywma alqiyaamati ilaa man jara izaarahu baطran saasuu yihi rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam marka mar haddii sababtii ciqaabkaa keentay ay ku kala duwayeen ama xukumkaa qofkii ficilkaa sameeyey wixii lagu xukumayna ay ku kala duwan yihiin laa yuxmalu axaduhuma cala alaakhar oo la odhan maayo axaadiida isbaalka sheegtay waxaa fasiraysa oo shardi ama sifo raacinaysa axaadiida khuyalaaga sheegtay waayo waa kala sabab duwan yihin waana kala xukum duwan yihin wاlmuطlq wاlmuqayadu ida اkhtalafa fi اlxukmi wasababi lam yuxmel axaduhuma calى اlآkhar daliilka muطlaqa iyo ka muqayadkaee shardi ama sife ku qaydi hadday sababta ku kala duwanaadaan iyo xukumka midkoodka kale lagu xambaari maayo o lagu fasiri maayo walaa yakfitu maradiisa ama timihiisana celin maayo oo dib u laabi maayo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi umirtu an asjuda calى sabcati acdum wa an laa akufa thawba walaa shacra waxaa la amray cidda amartayna waa ilaahay subxaana wa tacaala inaan toddoba lafood ku sujuudo oo aanan dib u celin maro iyo timatoona marka alkaftu waa raddu thawbi aw ishacr waa in maradii la celiyo oo qofku tusaalaha marka uu sii sujuudayo khamiiskiisii ama macuustiisii ama surwaalkiisii uu soo ururiyo oo halka labada lugood dhexooda uu kusoo ururiyo ama base meel ka sarraysaba ilaa caloosha agteeda uu kusoo ururiyo waxaa kaloo lamida inuu laalaabo oo had iyo jeraale waa sida ay sameeyaan dadku ama raggu maanta inta ay masaajidka dabadda ka joogaan oo dhan waa musbiliin oo dembigaa isbaalka la idhaha bay ku jiraan marka masaajidka ay soo gelayaan baa markaa saraawiishooda ay laabaan taasi waxay ka mid tahay kaftiga ama laabista uu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka hore surwaalkaagu ha noqdo mid sharciga ilaahay waafaqsan oo marka horeba kuraamo ayaanu ka hooseynin arrintan sida xadiidka daahirkiisu uu tusinayo salaada dhexeeda haddii uu sameeyo iyo haddii salaada khaarijkeeda uu sameeyaba waa isku xukun waana sida ay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ka fahmeen aaahaartooda ay tusinayso binisbati lishacr marka timaha la eego oo xadiidka ibn cabaas waxaa ku soo aroortay ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam alxadiid walaa yakfitu hiyaaba wala shacra saasuu yihi rasuulku qofka musaligaah yaanu dharkiisa laabin timihiisana yaanu laabin oo aanu dib u celinin markaa timaha isagoo salaaddii weli aan gelin haddii uu dib u celiyo xaggaa dambe uu ku gunto oo kadib salaaddii uu galo iyo isagoo salaada ku jira haddii timihiisa uu ku mashquulo oo timihiisii hadday dheer yihiin marka ay soo dhacaanba dib uu celinayo labaduba inaanay banaanayn ayaa xadiidku uu tusinaya waana sidaa saxaabadu ay ka fahmeen sababta markaa loo diidayna waxaynu ka fahmi doonaa ahaarta saxaabada oo cabdullaahi bni cabaas wuxuu arkay cabdallaahi ibn alxaarith oo yusallii wara'suhu macquusu min waraa'ih cabdullaahi ibn alxaarith oo tukanaya oo timihiisu xaggaa dambe ay ka xidhan yihiin timo dheer buu lahaa faqaama wara'ahu fajacala yuxiluhu wa aqara lahu laakhar cabdullaahi ibni cabaas baa daba istaagay oo waxa uu bilaabay inuu timihii cabdullaahi ibnulxaarith furfuro cabdullaahi ibnulxaarithna ismaba shidayne waa bimacnaa arrintaa waa u suurto geliyey oo iskamuu qaban falama insarafa aqbala ila bni cabaasin faqaala maa laka wara'sii cabdullaahi ibnu xaarith markuu salaaddii ka baxay buu kusoo jeestay cabdullaahi ibni cabaas markaasaa wuxuu yihi waar adiga iyo madaxayga maxaa idin kala galay maxaad madaxayga ka fadhaysay markaan tukanayey faqaala cabdullaahi ibnu cabaas inii samictu rasuula اllahi yaquul inamaa mathalu hada mithlu اladii yusallii wahuwa maktuuf waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh qofka tukanaya iyadoo timihiisu ay dib u xidhan yihiin waxa uu la mid yahay qofka tukanaya isagoo garbaduub u xidhan oo gacmihiisu ay dib u xidhan yihiin abu daawuud baa xadiidka wariye waana xadiid saxiixa waxaynu markaa halkaa ka fahnay in salaada dhexeeda lagu xidho iyo in salaada ka horba la xidho iyadoo ay xidhan yihiin la galo labaduba inay mamnuuc yihiin waayo sababta loo diiday waxay tahay waxaa la rabaa inay timuhu qofka ay la sujuudaan maxaa timaha markaa sujuudda aada uga celinaysaa sida gacmahaaguba ay tahay inay kuula sujuudaan oo adoo garba duuban aanad u sujuudi karin ayaa timahaaga laftooda la rabaa inay kula sujuudaan haddii salaada dhexdeeda arrintan uu sameeyana waxaa raacaysa dee inuu salaaddii uu kaga mashquulo oo khushuucdiisii arrintaasi ay yarayso cabdullaahi ibnu mascuudna nin uu arkay isagoo tukanaya iyadoo timihiisu ay dib u xidhan yihin wuxuu ku uhi laa tacqis faina shacraka yasjudu war dib ha u xidhin buu ihi timahaagu way sujuudayaani wa ina likulli shacrati ajraa tin kasta oo sujuudana ajar baad ka helaysa qaala inamaa caqastuhu likay laa yatatarab waxaan dib ugu xidhay unbu ihi si aanay timuhu aanay u boodhoobin oo ciidda aanay u gaadhin faqaala cabdullaahi bnu mascuud an yatataraba khayru laka inay timahaagu kula sujuudaan oo ciidda iyo boodhka ay galaan baa ku wanaagsan oo ku khayr badan buui cabdurazaaq baa musanafkiisa ku wariyey biisnaadin saxiix arrinta noocaasana cabdillaahi bni cabaas waa dabaqi jiray oo abu isxaaq wuxuu uhi ra'aytu bna cabaasin imaamana طawiila الshacr idaa sajada waqaca shacruhu calى اlard waxaan arkay cabdillaahi bni cabaas oo imaamkayagana tukinaya ah oo timihiisu ay dheer yihiin oo timihiisu marka uu sujuudo dhulka ay ku dhacayaan sabab kaloo markaa loo diidayna aahaarta qaarkood waa ku sugnaatay oo inuu shaydaanku raka ka dhiganayo timaha dib u xidhan oo qofka halkaa uu ka fuulayo qadaadkaa dambe timaha dib uu ugu xidhay marka marada xukunkeeduna waa marada timaha oo waa xukunkaa timaha oo haddii salaada isagoo ku jira uu bilaabo maradiisii inuu laalaabo maradii inay la sujuuddo waa u diiday mar labaadkana dee waa ku mashquulaya salaada ka hor haddii uu laalaabana waxay la xukum tahay un timaha oo timaha in la laalaaba sida aanay sax u ahayn salaada ka hor ayaa maradana aanay ahayn in salaada ka hor la laabo walaa yusallii ku tukan maayo oo macnaa inuu ku tukadaa uma banaana fii thawbi xariirin mara xariira waayo xariirtu dee xaaraan bay ka tahay ragga sida uu tusinaya xadiiثu abi muسى aلأشcري أna rasuula الlahi qaala xurima libaaس الxariiri والdahabi عalى dukuri umati wa uxila liinaahihim waa laga xaaraantimeeyey dahabka iyo xariirta inay xidhaan ragga umadaydu buu hi rasuulku alayه الsalaaةu wasalaam dhadigana waa loo xalaaliyey marka salaada dhexdeeda iyo haddaanu qofku salaad ku jirinba ninka xaaraan bay ka tahay inuu dahab xidho amaba se inuu xariir xidho waxaa se taa lagu qaydayaa marka maradu ay wada xariir tahay ama haddii marada meelo yar oo ka mida ay xariir yihiin sida laba farood ama saddex farood ama afar farood intaa yar iyada qofka waa loo rukseeyey waxaana tusinaya xadiiثu cmar بn الخطاaب radي الlahu عanه aladي rawaahu mslim fي صaxiixi qaala nahaa nabiy اllahi can lubsi اxariir nahaa nabiy اllahi can lubsi الxariiri ilaa mowdica isbacayni aw ثalaaثi aw arbacin rasuulka ilaahay waa nahiyey xariirta inay raggu xidhaan ilaa qadar laba farood leeg ama saddex leeg ama afar waxa weeyaan leeg mooyaane intaa iyada waa loo ogolyahay walaa thawbi shuhratin walaa yalbasu xidhan maayo thawba shuhratin ama walaa yusalli ku tukan maayo fii thawbi shuhratin mara waxa weeyaan qofkani inuu caan baxo dadka uu ka dhex muuqdo sabab u noqonaysa thawbu shuhra waa maa qusida bihi اlculuw aw idhaaru tawaaduci waa maro qofku dadka uu kaga soocmayo oo qasdiga loo xidhaa ay tahay dada kaleo dhan inuu ka sarreeyo qof amaba se waxaa loo xidhanayaa idhaaru tawaaduc qofkani si uu u muujiyo tawaaduc iyo dhul isu dhig iyo kibir iska fogeyn si uu u muujiyo marada noocaas ayaa la idhaahdaa thawbu shuhra xadiidka markaa mamnuucayna ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen oo rasuulku wuxuu yihi man labisa thawba shuhrati albasahu llahu ywma alqiyaamati thawba milahu uma talahabu fiihi naar baa riwaayad kale kuso aroray riwaayadka qaarkoodna thawba madalla qofka xidho maro dadka kale uu kaga soocan yahay oo dadku inay eegaan oo ay hadal hayaan sabab u noqonaysa ama maradaasi ha noqoto mid dadka kale uu kaga sareynayo ama maradaasi ha noqoto miduu kaga hooseynayo ilaahay subxaana wa tacaala mara dulli buu u xidhaa yowma alqiyaama kadibna naar baaba lagu ololiyaa marka imika calى sabiil mithaal ama tusaale ahaan maryihii ragga soomaalida ay xidhan jireen labadii go ee cadcaddaa ninka maanta intuu xidho suuqa hargeysa la dhex mara dadkao dham isoo wada eegi maayaan oo dadkao dham isoo wada hadal hayn maayaan bal dharka uu xidhay baleega xataa muran baa dharka noocaasi uu keenaya dadku inay ku murmaan oo dharkanaa fiicanoo waa hidihi iyo dhaqankii oo waa laga tegay oo ninkan wuu saxsany qaarna yidhahdaan maya ma saxsana dharkaasunbaa dee berigaa la haysta iminkana dee dhar kale ayaa la helay marka dharka noocaasee dadku inay ay indhahooda xaggiisa u jeediyaan inay ka hadlaan sabab u noqonaya qofku inuu xidhaa ma banaana ama mara aada u sarrayso oo maryaha dadkuba ay xidhayin ka sarrayso maradaasi ha noqoto ama mara aada u hooseyso ha noqoto oo isagu uu helayo macnaa mid dhaanta tusaala ninkii waa nin ilaahay subxaana watacaala wax siiyey oo maryahan fiicana dee dadka caadiga ay xidhaan buu xidhan karaa markaasaa wuxuu soo xidhay khamiis wada karkaran buu soo xidhay ninkii magaalada maalqabeenka u ahaa waa thawbu shuhra waayo dadkao dhami wa waa eegayaan oo xidhay oo bal ninkaa baleega maalkiisii ilaahay subxaana watacaala uu ka indhasaabay nicmadii ilaahay aan uga mahadnaq ahayn oo maalkiisii naftiisa aan waxba kaga tarahayn marka marada noocaas iyo salaada dhexdeeda iyo qofku isagoon tukanahayn ba in la xidhaa ma banaana walaa maqsuubina walaa yusali ku tukan maayo fii thawbin maqsuubin mara ciddii lahayd laga xoogay oo qasbigu waa akhdu xaqi lgayri dulman waa xaq cid kale ay leedahay marka dulmi lagu qaato ee weliba dee bilquwa lagu qaatay qofkaasi loo xoog sheegto ayaa kasbi la yidhaahdaa waxaa la mida fii daarin maqsuuba ku tukan maayo dhul ciddii lahayd laga xoogay ama meel dhisan ha noqdo ama meel bannaan ha noqdee waayo meeshaa dee isticmaalkeeda ayaaba xaaraanaba oo ilaahay subxaana wa tacaala waa kan yidhi fi lqur'aani alkariim ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu amwaalakum baynakum bilbail laa taakulu amwaalakum baynakum bilbail xoolihiina manaa xaqdarro ha ku kala cunina cunista halka waxaa loo cabira dee inta badan cunis baa loo isticmaala ee isticmaalaadkii kalena waa la mid weyi waxaase ahlucilmigu ay isku khilaafeen qofku haddii uu ku tukado mara ciddii lahayd laga xoogay uu og yahay amaba se dhul ciddii lahayd laga xoogay salaadiisu ma ansaxaysa qowlka صaxiixi waxa weeye waana riwaayة can اlimaami أحmed waana qowl abi xaniifa wamalik wاlqowl الثaanي lلshaafiعi fi اlmasأlة iyo qowlka labada imaamu shaafiعi masalada uu ku leeyahay waa salaadu inay ansaxayso maca اlإثmi kuwaa kaloo aynu soo sheegno dhamina waa la mid oo hadduu ku tukado hadduu tukado waxa weeyaan isagoo sameeye ijtimaalu samaa ama sadli ama isbaal ama maradiisii laabay ama uu ku tukado mara xariira ama thawbushuure uu ku tukado ama maro maqsuuba salaadiisu way ansaxaysaa ficilkaa uu sameeyena mid ku dambaabay buu noqonaya waayo salaadan markaa uu tukaday mid iyada lafteeda loo diiday ma aha oo nahyiga ashiyaadan qofka laga reebe laga nahiyey waa nahyi caama oo salaada si gaara mid ula xidhiidho ma aha oo dee lama odran laa tusbil fi salaa ama lama odran waxa weeyaan laa tusalli bithawbi xariirin fi salaa ama fi thawbi shuhrati fi salaa ama fi thawbin maqsuubin fi salaa marka nahyigu laa yacuudu ilaa dati salaa nahyigu salaada lafteeda u noqon maayo waa nahyi shay kale u noqonaya marka khaladkan uu sameeyey salaada dhexdeed wuxuu lamid khaladaadka kale dee qofka musalligii uu galo isagoo salaadii ku jira haddii uu eego gabadh aan eegmadeedu aan xalaal u ahayn arrintaasi waa xaara laakiin dee salaadiisii arrintaa ku buri mayso marka kuwanina waa sidaas oo kale saxiix bukhaarigana waynu sheegnay qaacidada noocaasiya oo ibnu rajab raximah اllahu tacala fi fatxi اlbaari uu u nisbeeyey selafka qaacida selafku ay ku socdeen taas ahayd nahyigu haddii shayga laftiisa ama cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdo aanu u noqon ahayn ee nahyigu u noqonayo shay ka baxsan oo shaygan qofku uu sameeyey cibaadada ama mucaamalada iyo waxaan laga nahiyey mar haddii in laba shay oo kala fuqi kara nahyigaasi fasaad keensan maayo wuxuu fasaad keensanaya shayga laftiisa markuu noqonayo waana sida uu ikhtiyaaray shekhu islaam ibnu taymiya wakadalika asheekh maxamed ibnu salix alcuthaymiin raximah llahu tacaala wa caleyhi waxaa dushiisaa qofka tukanaya istiqbaalu cayni اlkacba kacbada lafteeda inuu xaggeeda u jeesto in kaana hadduu yahay mushaahidan laha mid kacbadii arka aw fii xukmi lmushaahidi ama kii arkaayey mid waxa weeyaan la xukuma oo isagu yaanu arkin laakiin tusaale ahaan wuxuu arkayaa dee mid kacbadii arkaya marka kaasi halka kacbadii buu qaabilaya isaguna kaasi halka uu qaabilay lafteeda waa inuu qaabilo oo isagu mushaahid maa kacbadii arki maayo laakiin kaa arkay buu la xukmi istiqbaal اqibla waa shar min shuruud الsala waa shardi shuruud salaada ka mida ilahi baa yihi qad naraa taqaluba wajhika fi الsma falanuwaliyanaka qiblaة tardaaha fawali wajhaka shaطr اlmasjid الxaraam wاlmaqsuud bاlmasjid الxaraam huna alkacba masjid اxaraam halkan kacbada looga jeeda oo masjid اxaraam mar wuxuu usoo arooray iyadoo looga jeedo bimacnaa xaramka oo dhan dhulka xaramka ah walow meel masaajidka ka baxsan ba ha noqotay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid اlxaraami ila almasjid alaqsى aladi baarakna xawlah rasuulkuna masjid اxaraam ma joogin habeenka oo meesha laga kaxeeyey masjid اxaraam may ahayn beyt umahani baa laga kaxeeyey oo ku yaalay fi aclaa maka haddana masjid اxaraam baa lagu sheegay waayo dhulkii xaramka ahaa ayaa gurigaasi uu ku yaalay rasuulka laga kaxeeyey masjid اxaraam marna waxaa loo isticmaalay kacbada lafteeda waana sida aayaddan looga jeedo fawali wajhaka shaطra اlmasjid اxaraam ay naxw اlkacba guri waxaad ujeedisaa wejigaaga xagga kacbada ujeedi marna waxaa loo isticmaalay masjid اxaraam dee masaajidka laftiisa oo rasuulku alayh afضل الsalaaةu watasliim markuu yihi salaaة fi اlmasjid الxaraam tacdilu miئaةa alfi salaaة fima siwaahu min اlmasaajid salaada lagu tukado masjid اxaraam waxa ay xagga ajarka ay ka fad ay ka badan tahay ka ajar badan tahay boqol kun oo salaadoodoo lagu tukado masaajida kale culimadana waa isku waafaqsan istiqbaal qibla inuu yahay shardu min shuruudi salaa ninkii salaadiisa khalday ee rasuulku salaada uu barayana wuxuu ku yihi idaa qumta ila salaa faasbiq ilwudu'a uma istaqbil ilqibla salaada markaad u kacdo weysada dhamaystir kadibna qiblada xaggeeda u jeeso wakaana rasuulu اllahi ida qaama ilى الsalaa istaqbala alkacba xagga kacbadu u jeesan jiray rasuulku alayh الsalaatu wasalaam marka salaada uu kaco marka haddii kacbadii uu arkayo lafteedii dee daahirka aayadda iyo xadiidkuba waxa ay tusinayaan in la rabo iyada lafteeda inuu qaabilo waayo halkan iyada lafteeda inuu qaabilo ayaa suurtagal u ah haddii aanu qofku kacbadii arkahayna jihada ay ka xigta ayuunbu ujeesanaya waana sida uu yeeli jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam walihaada ba mualifku wuxu uhi wagayru lmushaahidi ka aan kacbada arkahayna yastaqbilu wuxuu qaabilayaa aljiha dhinaca ay ka xigta wey bacda taxari dadaal markuu sameeye kadib haddii jihada ay ka xigta uu garanayo jihada lafteedu qaabilaya haddii waxa weeyaan aanu isagu garanahayna yas'al dadka garanaya ayuu weydiinaya haddii taasi aanay jirin oo cid kaloo garanaysa ama aanay jirinna yejtahid oo yataxaraa waa dadaalayaa oo dhinaca ay ula badato qibladii ayuunbuu u jeesanaya rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi ma bayna almashriqi wاlmagribi qibla cumar ibn khadaab laftiisa ayaa sidaa odhan jiray iyo cabdullaahi bn cumar sida cabdurazaaq uu ku wariyey musanafkiisa walihaada mar haddii kacbadii qofka aanay u muuqan jihada kacbada ay ka xigta ayuunbuu qaabilayaa wakadalika waxa weeyaan dee safkii dheeraa ee kacbada ka fogaa dee kacbadu ile waa dhismo yaroo kooban oo la odhan karo dee balliciisu waa dhinacyada qaarkood waa toban mitir marka safka dheer tusaale ahaan dee lama sameynayo in saa loo soo qalloociyo iminka safka ku tukanaya masaajidkan shan iyo labaatanka mitira qof waloo ku jira dee lama odhan karo kacbada lafteedi buu ku beegay jihadii ayuunbaa waxa weeyaan dadkaasi ay qaabilsan yihin istiqbaal lqibla xaaladaha qaarkood baa qofka uu ka dhacaya waxaa ka mid a xaaladahaas idaa cajaza can istiqbaali alqibla hadduu qaabiliba kari waayo kaan yakuuna mariida walaysa lahu man yuwajihu naxwa alkacba sida inuu yahay qof buka oo cid kacbadii u jeedisaana de ama xagga qiblada u jeedisaana aani jirin kaa shardigani waa ka dhacaya ilahi baa hi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha iyo fataquu llaha ma staطactum qofku waxaanu awoodin ilaahay subxana wa tacaala kuma waajibin waxaa la mida qofka de haddii la xidho oo tiir lagu xidhxidho ama geed oo loo jeediyo kacbada dhinaceeda dhinacaan ahayn ee salaaddii ka tegi maayo idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum oo salaada iyo shuruuddeedaba inta uu awoodo ayuunbuu kala imanaya inta aanu awoodinina waa ka dhacaysa waxaa kaloo istiqbaalu qibla qofka uu ka dhacayaa fi lqitaal ashadiid cinda almusaayafa dagaalka daran marka lagu jiro dee seefaha laysdul harinayo ida اltaxama alqitaal fain kiftum farukbaana aw rijaala farijaala aw rukbaana nacam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi haddii aada baqataan yanaa ishtadda alkhawf ida kaana alkhawfu ashadda min hada suuli cabdillahi bni cumar macnaa idinkoo gaadiidka saaran iyo idinka oo lugeynaya oo soconaya labadaba tukada cabdillahi bni cumar wuxuu yihi nacam mustaqbili اqibla wagayri mustaqbiliha idinkoo qiblada ujeediya idinkoo aan ujeedinba xaaladda baqaha darani uu jiro naaficina waxa uu tilmaamay in hadalkaa cabdullaahi bni cumar uu yihi inuu yahay hadal uu kala kulmay rasuulka bimacnaa marfuucu yahay xadiidkaasi mustaqbil اqibla wagayri mustaqbiliha waxaa la mida qofku hadduu yahay musaafir waxaa u banaan salaada naafilada ah inuu ku tukado raaxilada ama gaadiidka dushiisa walow haba noqdo mid qiblada ka jeede oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam kaana yusalii naafilata calى araaxila naafilada wuxuu ku tukan jiray raaxilada dusheeda waxa weeyaan iyadoo weliba qiblada ka jeeda faida araada an yusalii alfariida nazla markuu doono faral inuu tukado ayaa dhulka u daadegi jiray albaab raabic baabu kayfiyati salaa salaada kayfiyadeeda ama qaabka loo tukanaya baabkii ka warramaya kani weyi marka baabkan fi lxaqiiqa ashawkani raximah llahu tacaala aada iyo aada buu u ijmaaliyey waxaana uu maray qaaciido iyo ariiqa culimada badankoodu aanay marin oo salaadii waxa uu leeyahay shawkani raximah llahu tacaala waxay u qaybsantaa aqwaal iyo iyo afcaal afcaasha salaada oo dhami waa waajib ilaa wixii daliil tusiiyey inaanu waajib ahayn mooyaane waxaanu ku bineeyey madhabka noocaas iyo xadiidka malik ibn xuwayrith ee rasuulku yihi calayh الsalaatu wasalaam saluu kamaa ra'aytumuuni usali aqwaasha salaada dhexeeda la odhanayo waxa la akriyayo o dhan iyagana waxaa asal uga dhigay inay sunno yihiin ilaa wixii daliil uu tusiye waajibnimadiisa mooyaane waayo dee xadiidkan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii aqwaashu inaanay soo gelahayn buu ka fahmay waayo dee ru'ya ayaa xukumka lagu xidhay kamaa ra'aytumuunii usallii qaacidaasuu maray walihaada baa masalada gebigeedaba sa aynu sheegnay buu usoo duuduubayba oo afcaashii oo dhami waa waajib buu yidhi deetana dhowr buu ka soo reebay agtiisa daliil uu tusiyey inaanay waajib ahayn aqwaashii oo dhanna wuxuu yihi waa sunne kadibna dhowr buu ka soo reebay uu daliilu hayo waajibnimadooda laakiin culimada badankoodu dariiqadaa may marin oo salaaddu inay uqaybsato arkaan iyo waajibaad iyo mustaxabaat aqwaasheeda iyo afcaashood afcaasheeduba waddadaasay mareen xadiidka salluu kamaa ra'aytumuuni usaliina waxay idhahan daliilu ma aha in salaadoo dhami ay wada waajib tahay gaar ahaan afcaashu ee wixii rasuulku uu sameeyey calaa wajhi lwujuub waajibnimo ahaan uwaajib ahaan uu u sameeyey waajib ahaan in loo sameeyo lagaga dayda ayaa waajiba oo ficilka iyo dee xukumka labadaba lagaga dayda rasuulka alayhi salaatu wasalaam wixii rasuulku calaa wajhi istixbaab uu u sameeyeyna sunn sunno ahaan uu u sameeyeyna waa la samaynaya laakiin calaa wajhi istixbaab baa dee loo samaynaya inuu sunno yahay awgeed baa loo samaynaya wuxuu yihi sheekhu laa takunu noqon mayso salaatu salaadii sharciyata ay salaata sharciya ila biniyati ila biwujuudi niyati niya inay meesha jirta mooyaane oo salaadii niye la-aan ansixi mayso waxaa u daliilay qur-aanka ilahi wuxu uhi wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin niyaduna marka waa laba nooc niyat lcamal iyo niyat lmacmuuli lahu qofkani waa inuu salaad niyoodo waa niyadii camalka xadiidka ayaa u daliila in niyadaa la-aanteeda aanay cibaadadii ansaxahayn inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likuli mriin maa nawa niyat lmacmuuli lahuna salaadan ilaahay daraaddii inuu tukanayo waa inuu niyoodo taana aayadda ayaa u daliila wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin niyaduna waa camal ka mid ah acmaasha qalbigu uu qabto maxalkeeda iyo meesha laga qabtaana waa waa qalbiga waxaanaynu odhan karnaa waa alcasmu calaa ficli shay waa go-aanka qofku uu go-aansanayo shaygaa inuu sameeyo weeyaan niyadu ama alqasdu ilaa ficli shay inuu uqastiyo shaygaa samayntiisa ama waa aliiraadatu ljaazima waa doonista go-aan ee si go-aan uu doonay arrinkaa inuu sameeyo niyadu waaba intaas weeye rasuulkuna caleyh afdal salaatu watasliim niyada kuma talafudu jirin oo kuma dhawaaqi jirin axaadiis oo dhammina waxay tilmaantay uun allahu akbar hadal uu ka horreysiin jiray oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu la iman jiray fi salaa inaanu jirin oo takbiirta ayaa u horreysay aqwaasha uu la imanayay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam fi salaa wa kaana rasuulu llahi yastaftixu salaata bitakbiir bay tihi caaisha rasuulka ilaahay salaada wuxuu ku furfuran jiray takbiirta inuu allahu akbar yidhaahdo ninkii salaadiisa khalkhaldayna rasuulku markuu baryay wuxuu ku yihi idaa qumta ila salaati faasbiq ilwuduu'a uma istaqbil ilqiblata fakabir wax takbiir ka horeeya oo uu odhanayo rasuulku ma barin haddii wax takbiir ka horeeya oo la odhanaya uu jiro salaada uu ka mid yahayna ninkani waa u baahnaa dee salaada jahli buu kaga sugnaa wallahi laa uxsinu hayraha waladii bacahaka bilxaq laa uxsinu hayraha facallimnii buuli ilaahay baan ku dhaartay ee taa midaan anigu garan maayo ibar marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa bari lahaa xadiid saxiixa iyo mid daciifa iyo mid mawduuca midnaba kuma soo aroorin atalafud biniya in niyada lagu dhawaaqo inay bidco tahayna ahlulcilmiga waxa weeyaan qaar badan oo ka midii waa caddeeyeen waxaa ka mida waxa weyaan culimada sheegtay suyuuti kitaabkiisa albidac uu kaga waramo bidcada uu ka qoray wa kadalika ibn اlqayim zaad ulmicaad ku si fiican uu kaga warramay inaanu rasuulku odhan axad min asaxaaba aanu odhan walaa axad min ataabiciin walaa xataa axad min alaimati alarbaca ee uu yahay qowl muxdath oo bidcaah oo dad markaa xataa aimada fiqiga afartaa ka dambeeya ay la soo dariyeen shekhulislaam ibnu taymiyana majmuuc lfataawa mujaladka labiyo labaatanaad safxada laba boqol iyo toddoba iyo soddon meel adag baabuu gaadhsiinaya arrintaas oo qofka dayn waayo toobad baaba la warsanayaabuu odhanaya waayo de waa salaaddii wax qofku uu ku ziyaadiyey salaadda in wa in wax lagu ziyaadiyaana ma banaana waa cibaada waa tawqiifiya sidii loo sharciyeeye rasuulku u sameeyey ayuun baa loo tukanaya haddii kale waxay noqonaysaa qofku de inuu isagu yahay qof wax sharciyanayo salaaddii wax ku daraya ilahayna wuxu uhi am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiin ma lam yadan bihi illah ilaahayna subxaana watacaala waxay aada niyeysatay inaad uga waranto oo uma uma baahna walaa tucallimuuna allaha bidiinikum sheekh ibn cuthaymiin suuraة اxujuraat markuu fasirayo wuxuu odhanaya aayaddaasi waxay daliil u tahay yani atalafud biniya niyada in lagu dhawaaqaa inay bidca tahay waa ilahay wuxu uhi ma ilahay baad diintiina baraysa ma ilahay baad salaadaada uga warramaysa ilaahayo waxaan tukanayaa faralkii duhur ilaahayow anigaa qibladii u jeestay ilaahayow salaadayda ogow qallo maahay waa adaa ilaahayow ogow waa anigu imaame iyo maamuun baan ahay hal illaahu subxaana wa tacala yaxtaaj minka ilaa hadi اlakhbaar warka noocaasa ilahay miyuu kaaga baahan yahy aljawaab la qul atucallimuuna allaha bidiinikum ta kale ayuhuma ashal niyada oo camalu qalbiga iyo talafudka labada keebaa sahlan niyadu hawlba kaagama baahnaba bas waad soo weyseysatay xaggii masaajidka ad usoo kacday go-aankaagu waa inaad salaada tukato wax hawloo aad qabatay iyo enerji kaa baxay mama jiraba daaqa wax daaqaa ama tamara oo aada bixisay oo aada gubtay mama jirto laakiin talafudkan ku dhawaaqani waa hawl maydhan bal dadka qaarkood baa laga yaaba salaadaba inay uga tagaan inay intaa kari waayaan waanaan xusuustaa marki aanu yaryarayn mararka qaarkood baanu salaada arinta awgeed aanu aanu uga tegi jirnay salaaddii waxaan ku xidhaba garan maaye oo usalli fardidii baa igu adkaatay ma salaad baa i xidhmaysa nacam marka shaygii fududaa ee rasuulkuna uu sameeyey in laga tago waxaanu rasuulku samayn oo weliba nafta ku adag la doonto ma aha salaada markaa uu tukanayo lafteeda waa inuu niyada uu ku cayimo salaadu ta ay tahay muطlaqu salaaun salaadu inuu niyoodo ma aha niyadu haddii ay tahay muqaarina litakbiir mid takbiirta la xidhiidhsan oo markuu niyooday dabadeedun haddana uu takbiirtay inay taa salaadu ku ansaxaysaa waa maxalu itifaaq waa la isku waafaqsan yihi laakiin sida saxiixa haddii ay ka horeysana haddii niyadu ay ka horeyso takbiirta oo faasil uu udhaxeeyo iyada lafteeda salaaddu waa ku ansaxaysaa mar haddaanu aanu niyada aanu jarin oo aanu qalbigiisa aanu ka sarfin wa arkaanuhaa bu uhi salaada afcaasheedu afcaasha ay ka koobantahi u arkaanta uga jeeda halkan kullihaa dhammaanteed muftaradatun mid waajiba weeye wuxuu u daliishaday waynu sheegay afcaasha salaado dhami waa waajib buu leeyahy mualifku daliilkiisuna waa xadiidu malik ibn xuwayrif saluu kamaa ra'aytumuuni usalli afcaasha qaarkoodu markaa uu ka soo reebaya ilaa qucuud atashahudi fadhiga atixiyaadkii loo fadhiista mooyaane alawsati atixiyaadkii dhexe markuu leeyahay dhexe maaha inuu atixiyaadna ka horeeyo atixiyaadna ka dambeeyo wuxuu u jeedaa atixiyaadka salaada dhexeeda ku jira salaada qaybina ay ka horeyso qaybina ay ka dambeyso marka atixiyaadkaas iyo fadhigiisuba sida saxiixa ah waa waajib ee sunno maaha oo sunna ayaa markaa uu ku tiriyey ashawkani raximah llahu tacaala sida saxiixana waa waajib min waajibaati salaa oo waajib ka mida waajibaadka salaada marka iminka halkan fadhigii atixiyaadka loo fadhiisanaya buu ka warramaya atixiyaadka laftiisana xagga dambe ku sheegi doonaa inuu sunno yahay inuu waajib yahayna waxaa u daliila rasuulku wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam faida jalasta fii wasaط الصalاة faطmaئna wاftarish fakidaka اlyusra uma tashahad uma tashahad salaada dhexeeda marka aad fadhiisato fadhigaa ku xasil waxaad goglataa bawdada bidix lugta bidix ku fadhiiso uma tashahad kadibna aad taxiyaadso abu dawud baa wariyey albeyhaqi oo xadiidu xasan qad xasanahu alimaam alalbani fi lirwa xadiidka saddex boqol iyo toddobiyo soddon وkadalika rasuulku wuxu uhi faإida qacadtum fi kuli rakcatayn faquluu aلتaxiyaaت lilahi والصalawaaت والطayibaat mar kastoo laba ragcadood aad tukataan oo aada fadhiisataan waxaad tidhaahdaan aلتaxiyaatu faquluu amarkaasina wujuub buu faa'ideynaya ahlulcilmiga tilmaamay inuu waajib yahayna dee ma yara oo imaamu axmed ibnu xambal iyo صaaxibuhu isxaaq ibnu rahawaya iyo leyt ibnu sacad oo faqihu اlmasriyiina abu thawr wakadalika daahiriyada sida daawuud iyo ibnu xasm waxay ku tageen atixiyaadka hore iyo dee fadhigiisuba inuu yahay waajib wاlistiraax iyo waila اlistiraax iyo jelsada ama fadhiga jalsaة اlistiraaxa la yidhaha mooyaane jalsaة اlistiraaxa waa ficil dee salaada dhexeeda la samaynayo in la sameeyaana waa mashruuc waana sunne waxaana u delay xadiiثu malik ibn xuwaynif anahu ra'a nabiy yusalii faida kana fii witri min salaati lam yanhad xata yastawiya qaacida rasuulku marka uu ku jiro witri salaadiisa kamida oo tusaale ahaan dee hal ragcada markuu tukaday waa witri sooma markuu ka kacayo ma kici jirin ilaa uu fadhiisto xataa yastawiya qaacida weliba fadhiga uu ku xasilo sidaasoo kale dee marka uu ukacayo ragcadda afraad saddex ragcadood buu tukado de waa fii witrin min salaati markaana ma kici jirin ilaa uu waxa weeyaan uu fadhiisanayo weliba fadhigaa uu ku xasilayo waana mustaxab markaa jalsat اlistiraaxa fadhiga noocaasi waayo lam yarid fiihi ila ficlu nabiy alayh الsalaatu wasalaam ficilka rasuulka mooyaane wax kale kumay soo haro ficilka rasuulkuna istixbaab ayuubu tusinaya ama atixiyaadka uu leeyahay waajib maaha wuxuu u daliishanayaa rasuulku markii uu ka sahwiyey inaanu inaanu kusoo noqon haddii uu waajib aan lahan oo kusoo noqon lahaa buu leeyah laakiin masaladaas waxay noogu iman doontaa baabka sujuudu sahwiga ama axkaamta sahwiga ka hadlaya oo maaha macnaheedu shay kasta marka qofku uu sahwiyo maxalkiisi uu dhaafo aanu kusoo noqonahayn inaanu waajib ahayn maaho sunawi qaacidada lafteeda ayaan daliil lahaynba oo masaladii mutanaasac fiihiga ahayd ee laysku haystay baa lafteedii daliil ay ka dhigayaan qoladani oo calaa sabiili mithaal atixiyaadka dhexe inaanu waajibayn maxay u daliishanayan waxay le rasuulku markuu ilaabuu istaagay kumuu soo noqon markaa shaygii laysku haystay laftiisii bay daliil ka dhigayaan hada laa yumkin in shayga laysku khilaafsanye mutanaasac fiihiga laftiisu daliilu noqdo waayo dee suuradani waa tii la ysku haystay oo atixiyaadkan aad isaga laftiisun aada u deliishanayso cadam اlwujuub waa kii mutanaasac fiihiga ahaa oo markaa rasuulku soo noqosho la-aanta aanu u soo noqoni tusin maysa inaanu waajib ahayn waayo qaacidadan aada leedahay shay kastoo marka laga sahwiyo aan loo soo noqonahayn waajib ma aha ayaan dee deliil lahayn nacam waxay ku binaysan tahay atixiyaadku waajib maaha oo si awgeed baanu rasuulku usoo noqon marka tii laysku haystay lafteeda ayaa qaacidada daliilo ah nacam walaa yajibu waajib maaha min adkaariha adkaarta salaada wax ka mida ila takbiiru takbiirta mooyaane takbiirta salaada lagu xidho waa rukun arkaanta salaada ka mida culamada qaarkoodna shardi bay ka cabiraan walamru fi hada sahlu waayo rasuulku wuxuu ku uhi ninkii salaadiisa khalday idaa qumta ila salaati fakabir wuxuu amar ku siiyey inuu takbiirto waxaa kaloo rasuulku uhi kama fi xadiidi cali miftaaxu الsalaa aلطuhuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim bal saxaabada qaar waxay ka cabireen inay takbiirtu tahay miftaaxi salaada cabdالlahi بn mascuud wuxu uhi miftaaxu salaati atakbiir waاnqiضaؤuha atasliim dabari baa wariyey fi tahdiib اlaathaar walaa budda min alityaani bilafdi allahu akbar lafdiga allahu akbar waa in lala yimaado hadduu lafdi kaloo la macno la yimaado salaadda u xirmi mayso waayo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam allahu akbar buu ohan jiray marnaba lafdi kaloo allahu akbar aanayno salaada uu ku xidhay lama sheegin markaa takbiirta rasuulku le fakabir waa taa isagu ummadda uu baray ee uu sameeyey oo allahu akbar in la yidhaah luqadaan carabi ahayn waxaan ahayna ku ansixi mayso hadduu qofku garanayo wey haddii kale laa yukalif allahu nafsa ilaa wuscaha intuu garanaya ayuunbu ku tukanaya weliba takbiirta waa in la iska ilaaliyo oon la laxnin laxnigaa dadka aada ugu fara badan sida aadaanka marka aynu marayna aynu sheegnay ayaa allahu akbar tanna saas oo kale dadku ay u laxniyaan oo qaar markaa istifaam ay ka dhigaan allahu ay yidhaahdaan qaar yidhaha allahu akbar qaar akbar kul hada laa yajuuz laxniguna hadduu macnaha bedelo manaa salaadii waa burinaya laxnigaa macnaha bedelaya ee rukun arkaantii salaada kamida inta la laxniyo si khaldan loo akriyey macnihiina uu isbedelay sida takbiirtii iyo faatixad oo kale iyo marka waa in la iska ilaaliyo dadka qaar kaafka ayaanay isku hawlinba ku dhawaaqiisa oo gaaba u akriya allahu akbar balse dadka caajibtahay ay u badan yihiin iyo wlfaatixatu faatixadii mooyaane faatixadu iyaduna waa waajib bal waa rukn min arkaan الsalaa wa fii kuli rakcati ragcad kasta dhexeed in la akriyaa waajiba walow kaana haba ahaado qofkaa tukanaya mu'taman mid la tukinayo oo cid kale waxa weeyaan ku dayanaya xadiiث waxa cibaada ibnu saamit baa u daliila laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اkitaab waana xadii faatixadii si gaara ugu soo arooray oo adilada markaa qur-aanka in la dhegaysta iyo in aan la akriyin khalfa alimaam waxba iyo adilada tilmaamaysa uu khasiso faatixada ayuu kasoo reebay xukun gooniye uu siiyey iyo watashahudu atixiyaadkii alakhiiru ee dambe atixiyaadka dambe isaguna waa waajib bal jamaahiirtu waxay ku tegeen inuu rukun yahayba waxaanay deliishadeen xadiidka cabdillaahi bn mascuud asalkiisu waa fi saxiixayn lakin riwaayadda nasaa-i waxaa ku timi kuna naqulu qabla an yufrada calayna atashahud assalaamu calى allah waxaan odhan jirnay intaan tashahudkana lagu faral yeelin marka markii dambe tashahudka ama atixiyaadka in la faral yeelay ayaa xadiidkaasi uu tilmaamaya waana waajibun sida saxiixa ima gaadhsiisna ilaa xaddi rukniya waayo dee ma hayno daliil tilmaamaya haddii laga tago tusaaleaan salaaddu inaanay ansaxahayn watasliimu iyo salaamo naqsigii mooyaane tasliimtu iyaduna arkaanta salaadda ayay ka mid tahay cinda jamaahiir اlculamaa waana waxaa qofku salaadda uu kaga baxayaba wa taxliiluha atasliim inaanu rasuulku barin ninkii salaaddiisa khalkhaldayana waajibu maaha daliilu maaha waajib laa inaanay waajib ahayn inaanu ninkaa rasuulku barinin daliilu ma aha inaanu waajib ahayn waayo waxyaaba rukunnimadooda laysku waafaqsanyo rasuulku ninka aanu u sheegin baa jira oo laga yaabo sababta uu uga tegay inay tahay ninkaasi dee inaanu khaldin ee uu saxayey inta markaa rasuulku calayh salaatu wasalaam uu u sheegayna ay tahay intii markaa arkaanta ahayd ee uu khalkhaldayey wamaa cadaa daalika wixii intaa ka soo hadha ee ka mida dee afcaasha iyo aqwaasha salaada dhexeeda mashruuca ah fasunanun waa sunayaal buuri wahiyo waxay intaa ka soo hadhaa waxa weeye alrafcu in gacmaha kor loo qaado fi lmawaadici alarbacati mawaadicda afarta ah oo ah marka salaada uu qofku xidhanayo iyo marka rukuucda uu sii rukuucayo iyo markuu rukuucda kasoo tooso iyo marka laba ragcadood uu ka istaago afartaa xaaladood waa sunna in gacmaha kor loo qaada waanuu joogteeyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam laakiin sujuudo kale marka lasii sujuudayo marka laga soo toosiyo marka lagu noqonayo iyada lafteeda axaadiis baa ku soo aroortay xadiid ibnu cumar uu ka mid yahay oo bimajmuucihaa haabita marka laysu geeyo laysku xoogeeyo sugan laakiin axyaanan buu samayn jiray rasuulku mararka qaarkood ee ma joogtayn jirin marka markaad sii sujuudayso markaad sujuudda kasoo kacayso markaad ku noqonayso markaad kasoo kacayso gacmaha kor waad u qaadi kartaa laakiin waa la joogtaynahayn axyaanan mararka qaarkood baa la samayn karaa wadanu ayaa isaguna ah sunayaasha mid ka mida inaanu gacmihii irsaalin oo isbaal aanu samayn gacmihii uu soo laabo damu lyadayn marka gacmaha meesha la dhigayo mualifkuma sheegin laakiin in lasoo celinayo muu sheegay in la soo celinayaana de waa sida uu samayn jiray rasuulku alayh الsalaatu wasalaam sida muslim صaxiixiisa uu ku warinayo min xadiiثi wail ibn xujr isagoo salaadii rasuulka ka warramaya wuxuu sheegay anahu ra'a nabiya rafaca yaday xiina dakala fi الsalaaة uma wadaca yadahu اlyumna calى اlyusraa kadib gacantii midig wuxuu duldhigay gacanta bidix markaa sheekhu suna ayuu ku sheegay lakiin sida raajixa waa waajib damigu irsaalkuna waa mamnuuc in gacmaha la iska sii daaya in waajibeena waxa u dalilay xadiidu sahl ibnu sacad ee bukhaari saxiixiisa uu ku warinayo kana الnaasu yu'maruuna an yadaca الrajulu alyad اlyumna calى diraacihi اlyusraa fi الsalaaة rawahu الbukhaari fi صaxiixihi meesha la dhigayana lam yasix fiha xadiid xadiid kuma ansixin walamru fi hada waasic ama laabta dusheeda dhig ama xundhurta dusheeda dhig ama xundhurta hoosteeda dhig wa huwa madhab imaami axmed raximah اllah wa kadalika waa fatwى shaykhina abi cabdiraxman اlwaadici kana yudacif alaxaadiiث alwaarida fi wadci اlyadayni calى الsadr axad اlikhwa aلsacuudiyiin risaalad ama baxhi masalada uu ka qoray oo sheekhu markaa muqadimo ama hordhaci ugu sameeyena saasuu rajaxay inaanay ansixin axaadiida tilmaamaysa in laabta dusheeda la dhiga ee arrintu ay iska ballaaran tahay oo dami uun la rabo in labada gacmood la isduldhigo ama laa laabta duldhig ama caloosha duldhig ama meel ka hooseysa watawajuhu tawajuh waa ducaa listiftaax buu uga jeeda waxaanu tawajuh ugu magacaabay lannu qaarkeed ba waxaa kusoo arooray de wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati walard wtawajuh wlistiftaaxu ducaa listiftaax in la akriyaa sunaa bacda takbiira takbiirat lixraam dabadeed sida xadiidu abu hureyra uu tusinaya kana rasuulu lahi yaskutu bayna atakbiir wa bayna alqiraa'a iskaatatan faqultu biabi wa ummi ya rasuula lah iskaat iskaatuka ama sukuutuka bayna atakbiiri walqira'a ma taquul qaala aqul allahuma baacid bayni wa bayna khaطaayaaya marka hadduu waajib yahay rasuulku saxaabaduu bari lahaa oo waa amri lahaa waa suna un ducaa listiftaax ducooyin badanoo kala duwan baana soo arooray waana min baabi tanwiici oo marba qaar baa la akriyaya watacawudu ayaa isaguna suna ah ee atacawudu biاllahi min ashayطaan qabla alqiraa'a in shaydaanka ilahi laga magan galo qira'ada ka hor sida raajixa waa waajib weliba fi kuli rakca mar kastoo aad qira'ada bilaabaysa waxaana u daliila daahir اqur'aan fastacid biاllahi waida qara'ta اlqur'aana fastacid biاllahi min الshayطaan الrajiim uhi ilaahay walamru yaqtadi اlwujuub inay waajib tahayna waxaa ku tegay caطaa ibn abi rabax min الtaabiciin wاthawri wاlawsaaci wa daawuud wabnu xasm aلظaahiriyaan waa riwaayة can imaami axmed waana sida daahir qur'aan uu tusinayo wa kaana mxamed ibn sirin wahuwa min ataabiciina watilmiid anas ibn malik yatacawad bilahi min ashayطan الrajim fi kuli rakca waana sida صaxiixa ah waayo qira'adii ragcaddii hore aad akriday iyo qira'ada ragcadda labaad iskuma xidhiirsano dee faasil baa jira oo waxaan la jinsi ahayn baa markaa udhexeeya oo kala soocay marka laabudda min an tuciida اsticaada waa inaad soo celiso wtaamiinu waa isaguna sunaa bu ihi ay qowlu aamiin inuu aamiin yidhaahdo oo aamiintaa lafteeda waa la laxniyaa oo haddii madka waxa weeyaan laba xarako la dhaafiyo oo miimtana la shado macnu waa isbedelaya amiin marka la idhaahdo qaasidiina buu macnuhu noqonaya de macnaheeduna halkan waxa weyan allahuma اstajib ilaahw naga ajiib ama naga aqba aamiinta markaa iyada lafteeda sida صaxiixa ah qowlu aamiin waa waajib calى اlmaamuum maamuumka waajib bay ku tahay inuu aamin yidhaahdo imaamka iyo munfaridka wax ku waajibinaya ma hayno lakin maamuumka waajib bay ku tahay waay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi faida amana اlimaamu faaminuu xadiidka kale min xadiidka abi hureyra fii saxiixi الbukhaari rasuulku wuxuu yihi ida qaala اlimaamu ayra maqdubi gayra اlmaqdubi calayhim wala اdaalin faquluu aamiin nacam markuu imaamku raa ayr اmaqdubi calayhim wala اdaalin faquluu aamiin aamiin dhaha bui rasuulku amarkaas wujuub buu keensanaya talabaadoo axaadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa aamiinta imaamka iyo maamuumku inay mar wada odhanayaan wala daaliin markuu dhameeyo aamiin buu bilaabaya adna markaa aamiin bilow bui rasuulku calayh الsalaatu wasalaam oo waxyaabaha markaa la ogol yahay muqaaranada in imaamka iyo maamuumku hal mar ay wada sameeyaan faman waafaqa qowluu qowl اmalaaikaةi gufira low ma taqadama min denbi aamiintana markaa kor baa loo odhanaya waxyaabaha yuhuuddu ay ku xaasiday muslimiinta in arrintan ay ka mid tahay baanu sheegay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam nimanka shiicada la dha ayaa aada iyo aada u diida qowlu aamiin lianna aslahum waa min alyahuud muwaasisu madhabihim waa cabdillaahi ibnu saba aلصancaani alyahuudi ma xasadadkum اlyahuudu calىa shayin ma xasadadkum calىa qowli aamiin ayuu uhi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam in markaa maamuumka ay waajib ku tahayna waa qowl ibn xasm raximah اllahu taعaalى wa qiraaءaةu غayri اfaatixati faatixada waxaan ahayn in la akriyo macaha maca اfaatixati la akriyo ayaa iyaduna suno ah oo rasuulku qur'aan aan faatixadayn waa akriyi jiray sida xadiid abi qataada ku sugan nabiya kaana yaqra fi الظuhri fi اluulayeyni biumi اkitaab wasuuratayn wfi rakcatayni اlأkhrayeyni biumi اkitaab wayusmicuna اaayة waa sida xaaladiisu ay u badnayd lakiin labada ragcadood dambe laftooda qur'aana faatixadayn waa la akriyi karaa waanu joogtay inu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waajibna ma aha qiraaءaةu ma zaada calى اlfaatixa waxaana u daliila inankii mucaad ay isqabsadeen kasoo ashkatooday u yihi mucaad salaadii buu nagu dheereeyey rasuulku marku uhi maxaad akridaa qaala aqrأu الfaatixa وasأl اllaha الjنة وacuudu bihi min الnaar wala calى ma dandanatuka wadandanatu mucaad faatixadaan akriya ilahay janaan weydiistaa naartana waan ka magan galaa waxaan sida hoos hoosta adiga iyo mucaadi adoo akrida anigu ma aqaana buuhi ana wa mucaad xawlaha nudandin bu uhi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wاtashahud اlawsaطu atixiyaadka dhexeeya isaguna sunaa in waajib aynu hor u sheegnay adilada wujuubkiisa tusinaysana waynu sheegnay iyo culimada ku tagtay in waajib yihi waladkaaru adkaarta alwaaridatu ee soo aroortay fii kuli rukni rukunka rukun kasta dhexdii sida dee adkaaru rukuuci iyo adkaaru sujuud iyo iyo adkaaru ljalsa bayna sajdatayn ila waa rukun iyada lafteeduy fadhiga udhexeeya labada sujuudood rukunkaa adkaarta la akriya dhexdiisa adkaartaasoo dhamina waa suna buu leyahy sheekhu waayo dee waxa waajibinaya ayaan lahayn rasuulkuna wuu sameeyey un waana sida jamaahiirtu ay ku tegeen lakiin xanaabiladu waxay idhahdaan subxaana rabbiya alcadiim fi rukuuci iyo subxaana rabbiya alaclى fi sujuud n waa waajib wakadalika waxay samic allahu liman xamida iyo takbiiraadka laftooda takbiiraat اlintiqaal lakiin daliil waajibinaya ma hayno wاlistiktaaru in la farabadsado min adducaai ducadii lagu ducaysanayay bikhayri اdunya wاlaakhira adduunya aakhira khayrkooda wa bimaa shaygii lagu ducaystay warida soo arooray ee ducooynaha wa bima lam yard iyo waxaan soo aroorinba rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi markuu atixiyaadka uu baray uma liyktar min almas'alaةi ma sha waa maxal الducaa bacda tashahud atixiyaadka dabadii waana dee dubur salaa waa kii rasuulku mucaad ibnu jabal ku yihi ini uxibuka fi llah falaa tadacana an taqula dubura kuli salaati allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika marka waa maxalu ducaa meeshaas iyo sujuuduba marka ducadaasina dee waajib maahe waa sunne wallahu aclam waxka bilahi towfiq w salى اllah alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira